wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laantaafka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaaga imaaneysa washington
waa fiidnimo khamiis ah bisha sebtembar ee sanadka labada kun iyo koob iyo labaatankuna waa sagaal waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo reerka filmiyada magaalooyinka qaar iyo bogeyna internetka ee v o a somaly com caawa iyo dunidana waxaa idiin daadahinaya anigoo xuseen barre iyo falastiin axmed iimaan
ad ku maqli doontaan idaacadeena caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah warbixin aanu ku eegeyno wararkii ugu dambeeyey ee loolanka awoodeed iyo midka siyaasadeed ee madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare rooble dowladnimada waxaa sal u ah sharciga haddaan sharciga la ilaalinna oo qof la arkaba sida uu rabo ka yeelo dowladnimadu meesha waa ka baxaysa waxaan wada ognahay wixii la soo maray burbur iyo dagaal sokeeye iyo waxa lahaaya hadda inta marxalo ay soo mareen iyo dadaalka la geliyey iyo maanta waxa la filayey runtii waxaan leenahay nasiib darro waaye khilaafka maanta u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisaaraha waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan xuska sanad guurada labaatanaad ee weeraradii koob iyo tobankii sebtembar labadii kun iyo kowdii ka dhacay maraykanka iyo saamaynta ay dunida ku yeesheen dhaqaalaha adduunka waxaad moodaa iyo nabadgelyada adduunkaba in wax weyn ka bedeshay maalintaasi saameyn weyna ay ku yeelatay haddaynu xagga dhaqaalaha ka hadalno maalintaa dhibaatada ka dhacday darteed waxay abuurtay in koskii ama qarashkii lagula dagaalamayay argagixisadu uu cirka isku shareecay barnaamijkii wargeysyada xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese kusoo dhawaada warkii dunida oo uu inoo soo jeediyo jamaal axmed cismaan
dadka ugu taajirsan maraykanka ayaa ku guuldaraystay inay bixiyaan boqolaal bilyan oo dollar oo canshuur ah oo ay ku leedahay dowladda sida lagu sheegay warbixin cusub oo ay soo saartay waaxda maaliyadda ee maraykanka warbixintu waxay sheegtay in dadka boqolkiiba hal ee ugu taajirsan ee canshuur bixiyaasha sanadkii hore ay ku guuldaraysteen inay bixiyaan qiyaastii boqol iyo lixdan iyo saddex bilyan oo canshuur ah taasoo u dhiganta siddeed iyo labaatan boqolkiiba wadarta guud ee lix boqol oo bilyan oo canshuura aan la bixinin sanadkii hore halka kuwa ku soo xiga ee loo yaqaan shan boqolkiiba kuwa ugu sarreeya aan bixinin saddex boqol iyo toddoba bilyan oo u dhiganta konton iyo saddex boqolkiiba wadarta guud waxda lacagtu waxay tilmaamtay in lix boqol oo bilyan oo aan la bixinin oo wax ku ool ah ay wadar ahaan la mid tahay qiyaastii saddex boqolkiiba wax soo saarka dhaqaalaha sanadlaha ee dalka oo ku dhow saddex iyo labaatan trilyan oo dollar lacagtaasi waxay la mid tahay dhammaan canshuuraha ay bixiyaan kuwa ugu dakhliga yar ee sagaashan boqolkiiba canshuur bixiyaasha maraykanka xogaga gadoodsan ee kasoo jeeda gobolka tigre ee dalka itoobiya ayaa boqol iyo labaatan qof oo rayda ku dilay tuulo ka tirsan gobolka muxaarada ee dalkaas sida ay saraakiisha deegaanka ay u sheegeen wakaalada wararka ee reuters dilkan oo ka dhacay tuulo toban kilomitir u jirta magaalada dabaad ayaa dhacay kowdii ilaayo labadii bishan sebtembar sida uu tilmaamay zowned wabulam oo ah maamulaha deegaanka dabaad ilaayo hadda waxaanu helnay midadka boqol iyo labaatan ruux ayuu yidhi sarkaalkaas dhammaantoodana waxay ahaayeen beeraley aan waxba galabsan laakiin waxaan u malaynaynaa buu yidhi in laga yaabo in tirada intaasi ay ka badan tahay galasha degno oo ah afayeenka magaalada gondaar oo u dhow halka ay wax ka dhaceen ayaa sheegay inuu booqday goob lagu aasay dadka la dilay kuwaas oo uu sheegay inay ku jireen caruur haween iyo dad kaloo waayeela ciidamada tigreega ayaa markii dambe soo saaray bayaan ay ku diidayaan waxay ugu yareen eedeyn la been abuuray oo ka timid bay yidhaahdeen dowlad deegaanka muxaarada waxaana ay intaasi ku dareen in aanay waxba ka jirin oo aysan wax luga ku lahayn dilka dadka rayidka laba boqol oo qof oo isugu jira maraykan iyo ajaanib kale oo ku sugan dalka afghanistan ayaa lagu wadaa inay maanta kaabuul kaga baxaan diyaarad gaar ah kadib markii dowladda cusub ee taalibaan ay ogolaatay in la daadgureeyo dadkaasi sida uu sheegay sarkaal maraykan oo la hadlay wakaalada wararka ee reuters duulimaadka dadka lagu soo qaadayo ayaa ka mid noqon doona duulimaadkii ugu horreeyey ee caalamiga ee ka baxa garoonka kaabuul tan iyo markii ay si rasmi ahi ula wareegeen taalibaan garoonkaasi kow iyo soddonkii bishii agost eena soo dhaaftay tallaabadan ayaa imaanaysa laba maalmood kadib markii taalibaan ay ku dhawaaqday dowlad kumeel gaara oo badankeed ka kooban rag ka soo jeeda qowmiyadda bashtuun oo ay ku jiraan xagjirin saaran xayiraado caalamiya sida uu sarkaal maraykan ah oo cusday inaan magaciisa la shaacin u sheegay wakaalada wararka ee reuters wakiilka gaarka ee maraykanka ee dalka afghanistan zalmay khaliilzaad ayaa taalibaan ku cadaadiyey inay ogolaadaan in dadkaasi halka ay ka baxaan sarkaalku ma uusan sheegin haddii dadka maraykanka iyo ajaanibta kale ay ka mid yihiin dad maalmo ku xanibnaa magaalada masaari shariif oo kuwaasoo diyaaraddii halkaasi kasoo qaadi lahayd loo diiday in halka ay ka baxdo warkii dunida dhegeystayaal waa nagayntaa
aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo warka caalamka inoo soo jeedinayay weli waxaa ogan mushkiladda siyaasadeed ee soomaaliya ee ka dhalatay loolanka dhinaca awoodda ee madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble waxaa cilaabtanka siyaasadeed ee labada dhinac ugu dambeeyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo xilka ka qaaday wasiirkii amniga xasan xundubey jimcaale xilkaasna u magacaabay cabdulaahi maxamed nuur oo ah siyaasi ka mid ah xubnaha mucaaradka kana tirsan xildhibaanada baarlamaanka federaalk saaka waxaa muqdisho shir ku yeeshay taliyayaasha hay-adaha amniga dowladda kadibna waxaa shir jira id qabtay taliyaha booliska iyadoo dhinaca kale kulanka kaaga duwan lagu dhaariyey wasiirka cusub ee amniga ee uu magacaabay ra-iisul wasaare roble sidoo kale waxaa muqdisho gaadhay qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada soomaaliya si ay qayb uga noqdaan xal uraadinta khilaafkan iyadoo dhinaca kalena uu socdo dadaal ay ku lug leedahay beesha caalamku warbixintan waxaa muqdisho nooga soo dirtay saynab abuukar maxamed wasiirka cusub ee amniga gudaha cabdulaahi maxamed nuur ayaa loo dhaariyey xilka cusub oo uu shalay u magacaabay ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaare rooble ee xubno ka tirsan golihiisa wasiirada ayaa ka qayb galay munaasabadda dhaarinta wasiirka cusub ee amniga gudaha iyadoo uu dhaariyey wasiirka cadaaladda cabdiqaadir maxamed nuur rooble ayaa wasiirka cusub kula dardaarmay in uu si hufan u guto howlaha muhiimka u ah qaranka ee loo igmaday si waafaqsan dastuurka iyo xeerka dalka dhaarinta kadib ayaa munaasabad ka dhacday xarunta wasaaradda amniga waxa uu wasiirka cusub ee amniga ee uu magacaabay ra-iisul wasaaraha si rasmi ah xilka ugula wareegay wasiiro dowlaha amniga farxaan cali axmed waxaana goobta ka maqnaa wasiirkii amniga xasan xundubey oo diiday xilka qaadistiisa waxaan si gaara usoo dhoweynayaa maantay xilkana ku wareejinaya anagoo ah siixayaha wasiirka amniga gudaha anagoo fulinayna amarka ra-iisul wasaaraha anagoo fulinayna ayaa waxaan kusoo dhoweynayaa wasaaradda xilkana ku wareejinaya wasiirka cusub ee wasaaradda cabdulaahi wasiir cabdulaahi xildhibaan cabdulaahi ayaan ku wareejin doonaa marka hadal badan ma jiro annaga ka wasaarad ahaan xilka unbaa waa iska wareejinaynaa maanta wasiir cusuba wasaaraddu yeelatay amarka ra-iisul wasaaraha aan ku yeelaynaa oo aan fulinaynaa marka taa inaa ogaatiin la rabaa waa mahadsantihiin wasiir cabdulaahi ayaa hadal kooban ka jeediyey munaasabadda anoo kasoo bilaabaya kusimaha wasaarad wasiirka ahna wasiiru dowlaha iyo agaasimaha iyo dhammaan tiimkiina kaleba soo dhaweynta aad igu soo dhaweyseen wasaaradda waxaa kaloon idinkaga mahad celinaa hawshii quruxda badneyd ee aad hayseen muddadii aad ka shaqaynayseen wasaaraddan haddana waxaan rajaynayaa wasaaraddan idinkaa oo ah lafdhabar wasiiradu sidooda waa yimaadaan waa ka tegayaan waa yimaadaan waa ka tegayaan waxaa laydinka rabaa wasaaradda inaad ilaashataan adinku aada u adeegtaan ummaddiina aada u adeegtaan anugu maanta sidaan u imiday ayaan haddana birina uga tegayaa horena waa meelo kale aan usoo joogo aan uga soo tegay haddana waxaa laga yaabaa uun sida iska caadiga ah wasiirada iyo dadka political appointeeska ah mar walba waa u yimaadaan waana waana la bedelaa waa iska caadi neejarka ama siday shaqadu u samaysan tahay ayaana iska sidaas laakiin wasaaraddaani dadka ay wasaarad ku tahay ee lafdhabarta u ah waa adinka fursado fiican aan isku heli doonaa waa isku bara doonaa wax badan aan wada wadaagi doonaa aan wada sheekaysan doonaa haddii allah awoodalay ka raali noqdo waa mahadsantiin mar labaad iyo mar saddexaad xil wareejinta ayaa kusoo beegmaysaa iyadoo maanta xarunta taliska nisa ay ku kulmeen taliyaasha ciidamada dowladda kulankaas oo uu goobjoog ka ahaa kusimaha taliyaha nisa ee uu magacaabay madaxweyne farmaajo kulanka waxaa ka qayb galay taliyaasha booliska milatariga asaluubta taliyaha qeybta guud booliska gobolka banaadir iyo saraakiil kale taliyaha ciidamada booliska soomaaliya cabdi xasan maxamed xijaar ayaa warbaahinta u sheegay in shirka taliyaasha ciidamada looga hadlay amniga doorashooyinka balse waxaa xusid mudan in shirka ka dhacay xarunta nisa iyadoo aanay guddiga amniga doorashooyinka qayb ka ahayn nisa iyo taliska militariga sida ku cad habraacii ugu dambeeyey ee amniga doorashooyinka lasoo saaray shirkan waa shir caadi ah oo isbuuclo ah oo marba meel aan isugu imaan jirnay laysku wareegsan jiray xaaladdu meeshay marayso doorashadu meeshay marayaan meeshay marayso iyo sidii muddadan looga gudbi lahaa xasaasiyaadka doorashooyinka iyo waxaas ay leeyihiin sidii looga gudbi lahaa ayaanu saakis ka wareysanay dalka soomaaliya amnigiisu uu fiican yahay dalku waa caadi wax dhibaataa ma jiraan ciidamada markaanu iswareysanana ciidamadu inay ku filan yihiin inay sugaan amniga dalkan dalkan isaad ka warqabtaan cadow buu leeyahay cadowgaasoo dibadda iyo gudahaba jooga si marka ciidamadu ay isu xog dhaafsadaan sidii wax looga qaban lahaa oo isu abaabuli lahaayeen wakhtigan doorashada oo laga yaabo dad badan oo cadowgaasi ka mida inay ku hamiyayaan inay ka faa'iidaysaan wakhtigan doorashada ayaa saldhigga umucdeennu u ahaa si kastoo ay ahaato xaaladda magaalada muqdisho ayaa degan waxaa socda dadaalo la doonayo in lagu qaboojiyo xiisadda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo ay wadaan madaxweynayaasha maamul goboleedyada qaarkood iyo xubno ka tirsan beesha caalamka si uusan u saameynin khilaafka habsame u socodka howlaha doorashada saynab abukar maxamed v o a muqdisho dhinaca kalena khilaafka siyaasadeed ee taagan waxaa ka hadlay madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed oo shir jaraa'id qabtay kadib markii uu ku noqday magaalada muqdisho isagoo ku baaqay in khilaafka taagan wadahadal lagu xaliyo wariyaha v o eda yaasiin ciise wardheere ayaa warbixinta noo soo diray xaaladda nabadgelyada ee dalka soomaaliya ayaa walaac waxaa ka muujinaya beesha caalamka dadweynaha soomaaliyeed iyo weliba wadamada ah iyagu daneeya arrimaha soomaaliya kadib markii khilaaf uu soo dhexgalay madaxweynaha dowladda federaalk ah ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaarihiisa maxamed xuseen rooble oo magacaabis xilal la kala qaaday iyo weliba cabashooyin kale maamulka ay ka dhex muuqda qaar ka mida dadweynaha iyo mas-uuliyiinta soomaalida ayaa arrintaasi aan ka gaabsanin oo muujinaya walaaca halkaasi ka soo baxaya madaxweynihii hore ee dalka soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa ka mida dadka aragtidooda jeediyey kana walwalsan xaalada taagan isagoo ku bilaabaya in ikraamna ay cadaalad hesho maamulkana aan la marayn habaabin oo wadahadal wax walba lagu dhammeeyo waajib ahayd in la ilaaliyo nafteeda iyo sharafkeeda in ay ka mudato hay-addii ay ka shaqaynaysay ama cid xiriir la leh ama si kastaba inay nafteeda weyso runtii wax aad iyo aad looga xumaado waaye waana arrin runtii aan la aqbali karin aad iyo aad u foolxun muujinaysana mas-uuliyad darro aad iyo aad u weyn marka waxaan leenahay gabadhaas waa inay cadaalad heshaa waa in mataqaanaa ciddii mas-uulka ka ahayd la hor keenaa cadaaladda intaas waxaan rabaa inaan sii raaciyo qofka hay-adaha amniga u shaqeeya hadduusan nabad helin qof kalena nabadna helaan marka dadka soomaaliyeedna siday uga dhidhinya ku mahadsan yihiin maxay ahaato hooyada gabadhaas oo ayadana runtii dadaal badan bixisa iyadana aad iyo aad u mahadsan tahay kama harin waa u istaagtay waana arrin aad iyo aad u wanaagsan waana ku bogaadinaynaa dadaalkaas waana garab taaganna waxaan rabaa inaan uga gudbo khilaafaadka ka dhashay arrintaas oo keenay xaalad xasilooni la-aan iyo welwel dadka soomaaliyeed soo waajahday khilaafkaasoo maanta keenay hay-adihii amniga inay aysan wada shaqaynaynin ayadoo baahi badan loo qabo hay-adaha amniga inay ahaadaan xilliga ay ugu shaqada badan yihiin maadaama lagu jiro xilli doorasho marka dowladnimada waxaa sal u ah sharciga haddaan sharciga la ilaalinna oo qof la arkaba sida uu rabo ka yeelo dowladnimada meesha waa ka baxaysa waxaan wada ognahay wixii la soo maray burbur iyo dagaal sokeeya iyo waxa lahaaya hadda inta marxalo ay soo mareen iyo dadaalka la geliyey iyo maanta waxa la filayey runtii waxaan leenahay nasiib darro waayo khilaafka maanta u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisaaraha wuxuuna aad u niyad jebinayaa dadka soomaaliyeed oo rajada ka qaba dowladnimadu inay hore usii socoto iyo dadka jecel soomaalida oo taageera oo soddonkii sano lasoo dhaafay garab taagnaay filaayay soomaalidu inay mataqaanaa cagahooda ku istaagaan yasicsawardheere v o e nairobi xilli dowladda soomaaliya iyo maamul goboleedyada ay go-aamiyeen in haweenka la siiyo boqolkiiba soddon kuraasta baarlamaanka ayaa waxaa magaalada kismaayo ka bilowday olole ay wadaan haweenka doonaya inay siyaasadda ku biiraan kuwaasi oo iyagoo kaashanaya wasaaradda haweenka jubbaland ay kulamo la qaadanayeen odayaasha dhaqanka si haweenka ay qoondadoodu helaan faahfaahinta warbixintaasi waxaa kismaayo kasoo diray wariyaha v o eda aadan maxamed salaad qoondada haweenka ee baarlamaanka soomaaliya ay ku yeelanayaan ayaa ah mid waayadii dambe ay aada uga ololeynayeen haweenka soomaaliyeed taasi oo keentay in haween badani ay isku soo sharaxaan qabashada qaar ka mid ahay kuraasta beelahooda waxaana sii kordhaya cabashada iyo guuxa ka imaanaya haweenka ee la xidhiira in ay shaki geliyeen sidii ay ku heli lahaayeen qoondada ay ku yeelanayaan baarlamanka kadib markii ay la kulmeen caqabado badan oo kaga imaanaya odayaasha dhaqanka ee beeshooda iyo siyaasiyiin u badan rag kuwaasi oo doonaya in ay boobaan ama ay qaataan kuraastii loogu talagalay haweenka magaalada kismaayo waxaa waayadii dambe ku soo badanayay haweenka isku soo sharaxaya qabashada kuraasta baarlamanka aqalka hoose iyo aqalka sare hase ahaatee waxaa soo food saaray caqabado badan oo dhanka beelaha ay ka soo jeedaan la xiriira iyo ragga oo ay u arkaan in kuraastoodu ay qaadanayaan sida ay v o a u sheegtay saynab cali xasan oo dhowr jeeroo hore isku soo sharaxday kursiga haatan ay raadinayso ee beesheeda kii nimankan maamul goboleedada ah oo madaxweynayaasha ah hadday nala howlgalaan oo gabdhaha way og yihiin waxay galaan iyo waxay gudaan iyo waxay qabtaan haddii ay maxay tahay hawshaa nala galaan inaannu maxay tahay boqolkiiba soddon imanayno waan u malayn adigu imise jarba issoo sharaxday ani lamaba tirin karaba e wuu og yahay intii aan maxay tahay kolba layga xoogayay oo maaragtay aan mar walba markaan isa soo sharaxoon siyaasadda kaga badiyo maxay tahay la ii xoog sheedanaya kow laba maaha oo laba male oo saddex malaha waa niyad jab xun bay igu keeneen adda subaxan saakaa oon taaganahay waa rabaa balse maxay tahay haddaan helana alxamdulilah haddaan waayana rabbilcaalamiin luul jaamac daa'uud oo ka mid a haweenka jubbaland una ololeynaya in haweenka ay helaan boqolkiiba soddon ayaa qabta in ay rajo wanaagsan ka qabaan in haweenka xuquuqdii ay ku lahaayeen siyaasadda ay ka helayaan deegaanada jubbaland aad iyo aad baan ugu kalsooni ugu qabnaa inay boqolkiiba soddon haweenka helayaan gabdhaha soomaaliyeed waa hooyo waa lama huraan waa cows jiilaal baa la yidhi gabdhaha waa harkii la harsanhayay gabdhaha waa qasab inay gobol maamuladeeda boqolkiiba soddon soo kaafiyaan ay siiyaan waan u ololeynaynaa ugaas cabdiraxmaan khaliif oo ka mida dhaqanka jubbaland ayaa ku eedeeyey haweenka marka ay siyaasadda ku biiraan in deegaan doorashadoodu aysan dib ugu soo laaban taasi oo shaki gelinaysa in haweenku ay helaan xuquuqdii ay ku lahaayeen siyaasadda gabdhuhu waa gabdhahanagii waxaan rabnaa inaysan nugu igraahin oysan nugu dhibin waxaan shareecada islaamku ogolayn adeed taamkii dhoweyd intaan shaqo u dirsannoon si xoog ah u abaabi oo qoondadii intii nalagu lahaa inka dheeri haddaan jubbaland nahay aan siinay oo madaxweynahaannaga iyo odayaashaannada iyo dhammaantaanna aan isku raacnoon weliba qaarkood xoog ku soo saaray say nooga tageen bay weli nooga maqan yihiin wax kale inaan ka sheega ma rabo wax ku dhacayba gabdhihii aan shaqada u dirsannay een doorannay nooma aysan heelinin wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka jubbaland cadar juuraati ayaa waayadii dambe waday ololo ballaaran oo ay ku raadinaysay sidii ay haweenka xuquuqdoodu ay ku heli lahaayeen waxaana ay sheegtay in ay sanadkan rajo wanaagsan ka qabaan in haweenka jubbaland ay helaan xuquuqdooda islamar ahaantana ay kala hadleen odayaasha dhaqanka in ay ilaaliyaan xuquuqda haweenka sidoo kalena ay kala hadleen gudiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed waxaanu isu keennay odayaashaas waxaanu u qabanay shir waxaanu kala hadalnay in ay xulitaanka ee lasoo xulaya ergada haweenka ergada boqolkiiba konton in la siiyo ay gabdhuhu ka codeeyaan oo cod ay bixiyaan codbixiyaasha ay ka mid noqdaan isla mar ahaantaas odayaasha waxaan kala hadalnay haddana sida ay maaragtay ay loo heli lahaa maadaama waxaani ay election ahayn selection ay tahay sidii ay gabdhuhu ay u heli lahaayeen ama gacan looga siin lahaa ama loo maaragtay dedejin lahaa hawshooda ayaanu odayaasha maaragtay kala hadalnay wayna naga aqbaleen waxayna noo sheegeen odayaasha in ay ogol yihiin in xitaa gabdhaha kuraastooda la asteeyo ama la xiro marka odayaasha waxay sheegeen in maamulka iyo maaragtay madaxweynaha jubbaland iyo guddiga siid iyo fiid isla kaashanayaan isla mar ahaantaasna kuraasta labada ah ee qabiilku wada leeyahay in mid gabar laga dhigo kursiga saddexda ah in mid gabar laga dhigo marka taasaan ku heshiinay inkastoo doorashada sanadkan ay aad u adag tahay in haweenku ay helaan xuquuqdooda haddana waxaa aad u soo badanaya haweenka doonaya in ay ku biiraan siyaasadda kuwaas oo dhaqdhaqaaqooda si weyn looga dareemayo magaalada kismaayo aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
bishii sebtembar kow iyo tobankeedii sanadkii labadii kun iyo kowdii muddo hadda laga joogo labaatan sano oo ay ku buuxsamayso maalinta sabtida ee soo socota waxay ahayd maalin wax weyn ka bedeshay dunida islaamka iyo siyaasadihii reer galbeedkaba waxay ahayd maalin kooxo isniidaamiyey ay afduubteen diyaarado rakaab ah ayna ku dhufteen dhismayaal dhaadheer oo dalkan ku yaalay waxayna ku dileen kumanaan qof haddaba barnaamijka bandhiga v o eda ee maanta waxa uu qeyb ka yahay dhowr barnaamij oo ay v o eda uga hadli doonto labaatan sano guuradii kasoo wareegatay kow iyo tobankii sebtembar oo bixi doona ilaa iyo sabtida wariyaha v o a xuseen barre aadan ayaa noo soo jeedinaya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan aynu ku eegayno xuska sanadguurada labaatanaad ee weeraradii kow iyo tobankii sebtembar labadii kun iyo kowdii ee ka dhacay maraykanka iyo saamaynta ay dunida ku yeesheen dalkan maraykanka iyo guud ahaan caalamka waxaa koob iyo tobanka bishan oo ku beegan sabtidan soo socota laga xusi doonaa sanad guuradii labaatanaad ee weeraradii koob iyo tobankii sebtembar labadii kun iyo kowdii weeraradan ayaa siyaabo kala duwan u saameeyey nolosha aadamaha haddii aynu ku horayno dhinaca dhaqaalaha waxaa weeraradaasi khasaare weyn ay soo gaadhsiiyeen dhaqaalaha maraykanka iyo guud ahaan caalamka sida uu faahfaahinayo jamaal cali xuseen oo ah khabiir ku xeel dheer maaliyadda iyo dhaqaalaha oo ku sugan magaalada hargeysa dhaqaalaha adduunka waxaad moodaa iyo nabadgelyada adduunkaba in wax weyn ka bedeshay maalintaasi saame weyna ay ku yeelatay haddaynu xagga dhaqaalaha ka hadalno maalinta dhibaatada ka dhacday darteed waxay abuurtay in koskii ama kharashkii lagula dagaalamayey argagixisadu uu cirka isku shareeray waxaa lagu qiyaasay in laba boqol oo bilyan oo dollar ilaa maalintaa lagula dagaalamay xagga dagaalanka argagixisada dagaalo waaweyn oo saameyntooda lahaa oo dalka maraykanka maadaama ay ka cadhoodeen arrinkaasi inay abuurtay oo lagu duulo wadankii afghanistan iyo ciraaqba iyo kuwii kale ka dambeeyey xagga suuriya markaad eegtid waxaas waxay kasoo wada unkameen maalinta sebtembar dhaqaalaha adduunka wax badan bay ka bedeshay hal milyan oo qof ayaa wadanka maraykanka ku shaqo beelay maalintaa darteed sideed iyo toban ganacsi oo ku yaalay new york ayaa laftirkooda albaabada loo xiday kun iyo boqol kow oo labada sarood laftirkooda ku yaalay ayaa inkastoo badankooda relocation sameeyeen ama ay meelo kale u guureen oo ganacsiga ay ka daba tegeen haddana ay dee saameyn weyn ku yeelato dad badan ay ku shaqa beeleen oo sidii hore aha noqon dalka maraykanka waxaa dhacday in maalintaasi central bank ama federal reserve waxaana ay yidhahdaan dalka maraykanku ay si aanay baananku u istaagin maadaama ay baananku yihiin ejiinkii dhaqaalaha ee iyagu waxaan abuurayey in hundred billion dollars lacag gaarisa oo liquidity ah ama lacag ay amaasii sii siiyeen baananka maraykanka si ay dhaqaaluhu usii socdo oo injiinka usoo socdo baanankuna aanay u kaashbeelin waxaa dhacday saameynta weyn waxay ku yeesheen xagga dhaqaale airlineta ama diyaaradaha iyo tourismka meelaha dalxiiska loo tago oo meelo waaweyn oo dee dalka maraykanka iyo adduunka kaleba ay saameyn ku yeelatay oo qof walba uu ka baqay inuu dalxiis tago oo for example ninkii dalxiis doonaya wadanka kenya ku yimaado safaariga tago aanu ka baqay inuu yimaado oo ay kenya dhaawac u geysatay marka maalintaas keliya dalka maraykanka dhaawacuma geysane caalamkao dhan bay u geysatay boqolkiiba siddeetan businesyada khasaaray waxay ku xeernaayeen airlineta iyo xagga tourismka businesyada kale ee dhaqaalaha burburku aada uga soo gaadhay waxaa kamid a caymiska ama insurance companyeska oo maalintaa wixii darteed ay afartan bilyan oo dollar claims ama dadkii de ku khasaaray businesyadii ama meel dhibaatooyin kasoo gaadhay maalintaasi ay lacag weydiisteen insurance companeskii oo ay yidhaahdeen bixiya halkiina ku bixiyeen maalintaasi waxay keentay in dadkii iyo dowladihiiba ay guntiga waxoogaaga yar ay hayeen ay jeebka ku haysteen oo dhaqaalahana sidaad la socoto de marka la kharash gareeyo iyo dhaqaaluhu wareegaa wax socdaa laakiin marka dhaqaaluhu uu taagan yahay ee dadka qof walba wixiisa uu ilaashado dowladuna aanay waxba kharash garaynin dhaqaaluhu ma socdo sidoo kale weerarada sebtembar waxay saameeyeen isku socodka lacagaha ee bangiyada caalamiga ah iyo xawaaladaha xagga isu socodkii lacagaha saameynweyba iyadoo laftirkeeda ay ku yeelatay waxaa dhacday in xawaaladihii soomaalida berigood aada loo xanibay oo ay soomaalida laftirkeedu dee dhaawacday waxaa dhacday bangiyadii lacagihii laysu kala dirayey ee sidii beriga hore fududayd ee laysu kala dirayay inaanay sidii hore noqon oo shilinka kastaba lagu weydiinayo sababto iyadoo laga baqanay argagixiso loo diro taasina ilaa maanta ayay jirtaa waana waxyaalihii kasoo bilaabay sebtember laftirkeedu marka isu socogii lacagaha iyo aad iyo baanankii aad ba u dhaawacday baanankii culeys bay kusoo kordhisay inay baananku sidii booliiska oo kaleeto ay noqdaan oo lacagihii ilaaliyaan lacagta halka ka timid beriga hore aanay dad aanay sidaa u eegi jirin ayaa lagu kalifay oo khasab lagaga dhigay taasina waxay dhaac weyn u yeelatay isu socodkii fududaa ee lacagaha la isugu diri jiray iyo sidii ay dhaqaalaha adduunku u fududaa markii horeeto meelaha sida gaarka ah ay weeraradii koob iyo tobankii sebtembar ay aadka u saameeyeen waxaa ka mid ah dunida islaamka halkaas oo dagaallo iyo dhibaatooyin badan ay ka dhaceen sida uu faahfaahinaya maxamed cali biixi oo ah saxafi ka faallooda arrimaha dunida islaamka kuna sugan magaalada nairobi ee dalka kenya sida uu saameeyey wadamada islaamka ah iyadu waa arrin kale oo maxay ahayd toy gooniya sababtoo ah wadamadaas inta badan waxay udubdhaxaad u ahaayeen meelaha ay wax ka dhacayeen waxay ahaayeen wadamada inta badan la weerarayey waxay ahaayeen wadamada inta badan la burburinayey waxay ahaayeen wadamada inta badan cadaadiska la saarayey waxay ahaayeen wadamada inta badan iyaga maxay ahaytoy ay dhibaatadu ay ku dhacaysay wadamo badan baa lagu duulay afghanistan iyo ciraaq iyo libiya iyo maxay ahayta wadamo caynkaas oo la burburiyey baa jira marka iyagu arrimo gooni oo ah baa jirtay labaatankaa sannadood dagaaladaas lagu magacaabay in nimankaa maxay ahayta xagjirada ah lala dagaalamayo wadamadaas meelaha ay ka dhacayeen ilaa iyo yeman iyobay ahaayeen ilaa iyo soomaaliya laga soo gaadho marka dhibaatada ugu badani wadamada iyo dadkaasi soo gaadhay waxaa kale oo jirta iyana in waxaan la yidhaahdo in dadka lagu cabsigeliyo maxay ahayto islaamka iyo waxyaabahaas cabsigelin dadka lagu cabsigeliyo argagixisada in qof dadka lagu shaambadeeyo qofka maxay dadka muslimiinta ah in maxay ahatay diinta islaamka laga dhigo ama loo sawiro inay iyadu maxay ahatay kiciso argagixisada waxaa kaloo jirtay in reer galbeedka iyo maraykankuba ay xoog siinayeen ama ay taageerayeen maxay ahatay nidaamyadii dictaytarada ahaa ee wadamada islaamka markaa ka jiray oo iyaguna maxay ahaytoy cadaadis iyo caburin badan wadamo dadkooda kula kacayay waxaa maxay ahatay xoog hoosta cagta hoosteeda loo geliyey maxay ahatay dimuqraadiyadda iyo xuquuqul insaanka oo lagu tuntay waxaa iyana jirta inay soo baxday maxay ahatay dadkan islaam nacaybka ah ama maxay ahatay cunsuriyiinta ah inay kusoo bataan nacab dadka muslimiinta iyo ajaanibta ah inay kusoo bataan wadamada maraykanka iyo reer galbeedka wixii ka dambeeyey iyo weliba fikradaha quudiya oo uu mararkii ugu dambeeyey xataa maxay ahaytay uu ahaa ninkii brobagandada fidin jiray trump oo kale in dadka lagu diro oo la yidhaahdo maxay ahaytay dadkan soogolootigaa iyo dadkan maxay ahaytay dadka lagu kiciyo marka waxaa abuurmay xoogag maxay ahaytay kasoo horjeeda dadka soogolootiga dadka muslimiinta ah waxaasoo dhan marka oo hadda si fiican uga muuqata maxay ahatay maraykanka marka waxyaabahaasoo badan baa jiray khubarada falanqaysa siyaasadda caalamka ayaa sheegaya in dunidu ay yeelatay weji ka duwan siduu xaalku ahaa weerarada ka hor sida uu faahfaahinayo asad cadaani oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka awstriya weeraradii koob iyo tobankii sebtembar labadii kun iyo kowdii ka dhacay dalka maraykanka waxay saameyn weyn ku yeesheen dunida oo dhan dhinaca nabadgelyada waxaa la adkeeyey isu socodkii bulshada waxaa isbedelay dhammaan qaabkii dadku ay u safri jireen qaabkii diyaaradaha loo raaci jiray nabadgelyadii diyaaradaha iyo isu socodkii adduunyada oo dhan diyaaradaha sidii fududayd ee loo raaci jiray way isbedeleen dhammaantood waxaa isbedelay dhaqaalihii oo waxaa xidhmay howlo badan oo markii hore si fudud u socon jiray dhibaatooyinkii ka dhacay intii ka dambeysay koob iyo tobankii sebtembar iyo kala shakigii ka dhacay dunida islaamka iyo dunida gaar ahaan reer galbeedku ay u arkeen islaamka in ay dagaal ku qaadiyaan gaar ahaan madaxweynihii maraykanka ee george w bosh iyo wasiirkiisii difaaca rumsfeld ay u arkayeen dagaalkay la galeen ururadii islaamka ahaa iyo ay dadkiiba ay u qaybiyeen qayb in ay tahay iyaga raacda iyo qayb kasoo horjeeda saameyn ballaadhan oo noloshii bedeshay dunida islaamka iyo dunida carabta kala shakigaa ballaadhan oo ilaa maanta saameyntiisii ay taagan tahay oo la tilmaamo oo had iyo jeer lagu tilmaamo koob iyo tobankii sebtembar labadii kun iyo kow wixii ka horreeyey iyo koob iyo tobankii sebtembar labadii kun iyo kowdii wixii ka dambeeyey oo noloshii ay aada isu bedeshay maraykankana lagu tilmaamo dhaawacii ugu weynaa ee marka laga yimaado bilar harba dekadii weyneyd ee ay jabaanku soo weerareen dadkii ku dhintay dad u dhigma ay ku dhinteen daarihii dhaadheeraa iyo weeraradii kale ee lagu qaaday maraykanka oo saddex kun gaadhayey maraykankiina uu arintaas kaga jawaabay weerarkii uu qaaday afghanistaan ee uu labaatanka sano ku haystay ee maalmihii u dambeysay hadda soo gebagaboobay saamayntaas ballaadhan ee noloshii geeska afrika xataa saamaynta ku yeelatay ee maraykanka uu isku ballaadhiyey ee u arkayay la dagaalanka argixisada waxa ugu yeedhay iyo umuurihii kale ee uu kula dagaalamayey dowladihii kale ee dunida ama iyagu markaa uu arkayey sida ciraaq oo kale isbedeladii ka dhacay ay qayb ka ahaayeen saamayntii ay keentay koob iyo tobankii sebtembar labadii kun iyo kowdii wixii ka dhacay dunida
intaasna dhegeystayaal waxaaynu ugu idil barnaamijkii bandhiga v o a tan iyo kulanti dambe waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
sanid xuseen barre aadan oo noo soo jeedinaya barnaamijkaasi bandhiga v o a oo aanu ku eegeynay labaatan sano guuradii kasoo wareegatay wararkii koob iyo tobankii sebteembar lagu qaaday maraykanka waxaana uu qayb ka yahay dhowr barnaamij oo ay v o edu arrimahan uga hadli doonto ilaa iyo sabtida
goordhow waxaa inoo soo socda xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysada iyo qodobo kale marka horese warkii dunida iyo jamaal axmed cusmaan
dadka ugu taajirsan maraykanka ayaa ku guuldaraystay inay bixiyaan boqolaal bilyan oo dollar oo canshuur ah oo ay ku leedahay dowladda sida lagu sheegay warbixin cusub oo ay soo saartay waaxda maaliyadda ee maraykanka warbixintu waxay sheegtay in dadka boqolkiiba hal ee ugu taajirsan ee canshuur bixiyaasha sanadkii hore ay ku guuldaraysteen inay bixiyaan qiyaastii boqol iyo lixdan iyo saddex bilyan oo canshuura taasoo u dhiganta siddeed iyo labaatan boqolkiiba wadarta guud ee lix boqol oo bilyan oo canshuura oo aan la bixinin sanadkii hore halka kuwa kusoo xiga ee loo yaqaan shan boqolkiiba kuwa ugu sarreeya aan bixinin saddex boqol iyo toddoba bilyan oo u dhiganta konton iyo saddex boqolkiiba wadarta guud waaxda lacagtu waxay tilmaamtay in lix boqol oo bilyan oo aan la bixinin oo wax ku ool ah ay wadar ahaan la mid tahay qiyaastii saddex boqolkiiba wax soo saarka dhaqaalaha sanadlaha ee dalka oo ku dhow saddex iyo labaatan trilyan oo dollar lacagtaasi waxay la mid tahay dhammaan canshuuraha ay bixiyaan kuwa ugu dakhliga yar ee sagaashan boqolkiiba canshuur bixiyaasha maraykanka
xoogaga gadootan ee kasoo jeeda gobolka tigre ee dalka itoobiya ayaa boqol iyo labaatan qof oo rayda ku dilay tuulo ka tirsan gobolka muxaarada ee dalkaas sida ay saraakiisha deegaanka ay u sheegeen wakaalada wararka ee reuters dilkan oo ka dhacay tuulo toban kilomitir u jirta magaalada dabaad ayaa dhacay kowdii ilaa iyo labadii bishan sebtembar sida uu tilmaamay zowned wabulam oo ah maamulaha deegaanka dabaad ilaayo hadda waxaanu helnay midadka boqol iyo labaatan ruux ayuu yidhi sarkaalkaas dhammaantoodana waxay ahaayeen beeraley aan waxba galabsan laakiin waxaan u malaynaynaa buu yidhi in laga yaabo in tirada intaasi ay ka badan tahay galasha degno oo ah afhayeenka magaalada gondhaar oo u dhow halka ay wax ka dhaceen ayaa sheegay inuu booqday goob lagu aasay dadka la dilay kuwaas oo uu sheegay inay ku jireen caruur haween iyo dad kaloo waayeela ciidamada tigreeg ayaa markii dambe soo saaray bayaan ay ku diidayaan waxay ugu yareen eedeen la been abuuray oo ka timid bay yidhaahdeen dowla deegaanka muxaarada waxaana ay intaasi ku dareen in aanay waxba ka jirin oo aysan wax luga ku lahayn dilka dadka rayidka
magaalada baydhabo maanta waxaa maxkamadee ay soo gabagabaysay kiis ku saabsanaa laba caruura oo walaalo ahaa oo toddobadii bishii abriil ee sanadka lagu dilay magaalada baydhabo maxkamadda ayaa eedeysanayaashii dacwadda loo haysta ku riday xukun isugu jiray dil xarig iyo ganaax wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan baydhabo kasoo diray maxkamadda gobolka baay ayaa soo gebagabaysay kiiska dilka dadkii ku eedeysnaa laba carruur oo walaalo ah oo toddobada bishii abriil sanadkan lagu dilay magaalada baydhabo maxkamadda ayaa markii saddexaad maanta u fadhiisatay dhagaysiga dacwaddan oo loo haystay ilaa sagaal ruux toddoba ka mid ah eedeysanayaasha ayay maxkamaddu fasaxday kadib markii lagu waayoy wax dembi ah xabse shariif cabdulaahi ayaa lagu xukumay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuumiinta cabdimuncib aweys cabdulaahi iyo aamine aweys cabdulaahi oo ay eeddo u ahayd maxamed cali isaaq shiniyey ayaa isaguna lagu xukumay shan sano oo xarig ah halka dhaktar cabdulaahi yuusuf bashiir madaxii caafimaadka cisbitaalka guud ee magaalada baydhabo oo qoray warqadda sheegaysa in carruurta la kufsaday isaguna lagu xukumay ganaax lacageed oo gaaraya saddex kun oo doolarka maraykanka ku-xigeenka xeer ilaalyaha guud ee qaranka jamaal maxamed axmed ayaa sharaxay eedda loo haystay eedeysanayaasha
markii dambe soo gunaanaday kiis eedaysanayaasha lasoo eedeeyey falkii uu ku kacay dartiis iyadoo eedda loo haysto eedaysanaha ay tahay mid shaki la'aan ah oo aad oo ah inuu faldembiyeed dhacay eedaysanahana uu geeyey kii falka geystay sida ku xusan qodobada waxaa kaloo xusid mudan in eedaysanaha maxkamadda horteeda uu ku yidhi kufsi ma jiro hadda qoraalkiisa horena ay ku caddahay inuu ingilishka kufsi inuu ku sheegay kii af soomaaligana uusan ku sheegin hadda markii garsoorka uu weydiiyeyna uu yidhi ma caddayn karo waxaa kaloo hadalladiisa ka mid ahaa waxaan ku aragnay inay reyb waxaan u dhahnay uu yidhi waa in la helaa shuruudihii kufsiga asalka u ahaa ilaa shantaas qodob ah markaas uunbaa la dhihi karaa kufsiyaa jira sababtoo ah baaris dhab ah oo ah semballadii la qaaday iyo baaristii dheecaanadba lama samaynin dhakhaatiirtii asaga la shaqaynaysa wax baarisa intay soo sameeyeen uma keenin marka ma la dhihi karaba kufsiyaa jiray xabse shariif cabdulaahi oo ku eedaysneyd dilka carruurta walaalaha ah ayaa goobta ka qiratay falka lagu eedeeyo oo ahaa inay dishay carruurta ay eeddada u ahayd ugu dambeyn garsooraha maxkamadda gobolka baay axmed sheekh nuur ayaa ku dhawaaqay natiijada xukunka maxkamaddu markay aragtay doodii u dhexaysay xafiiska xerilaalinta iyo qareennada difaacaya eedaysanayaasha markay aragtay maxkamaddu caddaymaha dembi muujinta ee la hor keenay oo ay ka mid yihiin qiraarka laga qoray eedaysanayaasha warqadda caddaynta dhimashada sawirrada marxuumiinta dharkii eedaysanada iyo mididii dilka lagu geystay sidaas darteed maxkamaddu waxaa u caddaatay in eedaysanayaasha ay yihiin dembiilyaal galay dembiga lagu soo ogay waxayna ku kala xukuntay sida tan kow xabsa shariifa cabdulaahi dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuumiinta cabdulmuncim aways cabdulaahi iyo aamina aways cabdulaahi labo maxamed cali isaaq shinay shan sano oo xarig ah saddex doctor cabdulaahi yuusuf bashiir ganaax lacageed oo dhan saddex kun oo doolar dhinaca kale aabbaha dhala carruurta la dilay sheekh aweys cabdulaahi oo bartiisa facebookka soo dhigay ayaa muujiyey inuusan ku qanacsanayn xukunka la fuliyey
geerka saakadheeri ini maxkamad la qobda ciyaalka kaylakaxasurka lakahadalaw ana la in weeri waay saakadheedii wakiilkii qofkii markaasay qareen ahaan aan anqobsidii shalay marka maxkamadu susaadi inuusu liindiida aadaantii lasii mudayntii lasii liindiida daqiiqadihiinka damboy liinweera oo markaasay hoolka hagaleera saakadhiili isan haddii diin la fadaawna niinsheega mudacii mudacaaleeya leray gaalaga iyo dadka garsoorka kulmiyaaya haddii dhaqankii aragday qaanuun la fadaawna kaana siin sheegawa war aaway qodobkii sideetanaad qodobkii sideetan iyo sagaalaad aawe maan hergeli waayteen seefadaasa diintitan dastuurkii isin sheegasenkan haddii diinmi linfadaana dastuurni linfadaana may ka dhaqantaan fadaasa may umudka shal badbaaditaan fadaasa garsoorka ka gafi anagoo musaafiran hayn baydhow rooga lancaanga lakasaw ana aha iday lambarlet boqol idoodka lahaa lii ogiyo lii kasaw inay ulaaday la xasuuqa waana maxkamadaa qobsadaana leera taas maan aray gaf oo shuruucda dalka iyaa lagulijla gafaw mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta ayaa shalayto oo arbaco ahayd ku dhawaaqay in abaarta saamaysay qaybo ka mid ah gobolada waqooyiga kenya ay tahay musiibo qaran madaxweyne uhuru waxa uu faray hanti dhowraha qaranka iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo isudowaha howlaha xukuumadda ee dalka in ay hormuud ka noqdaan dadaalada dowladda ee lagu caawinayo qoysaska ay dhibaatadu kasoo gaadhay abaarta ku dhufatay awgeed wariyaha v o eda maxamed faarax shire ayaa warbixintan kasoo diray gaarisa ku dhowaad laba milyan oo kenyaan ayaa waxaa la sheegay in abaar culus ay ku dhufatay xilli madaxweynaha dalkani kenya haatan shaaca uu ka qaaday in masiibada abaarta dalkani kenya ka jirta ay tahay mid heer qaran ah madaxweyne uhuru kenyatta oo kulan la qaadanayay degmooyinka kala duwan ee dadka xoolodhaqatada dalkani kenya dadka ku dhaqan hogaamiyaashooda ayaa waxa uu sheegay in arrinkan uu yahay mid aada u culus haatanna uu amraya wasaaradda maaliyadda qaranka dalkani kenya in adduun gaaraya laba bilyan oo lacagta dalkani kenya ay u isticmaalaan dardargelinta iyo ka hortegidda arrimaha abaaraha ee dalkani kenya qaybo badan oo ka jiro waxa uu sheegay mudane uhuru kenyatta in wasaaradda arrimaha gudaha iyo waaxda la shaqaynta arrimaha abaaraha ee dalkani kenya si wada jir ay uga shaqayn doonaan biyo dhaamisna ugu samayn doonaan dadka abaaraha ay ku dhufteen iyadoo la sheegay labadaasi milyan ee kenyaanka dadka gaaraya badankood ay ku nool yihiin dadka xoolodhaqatada gobollada ay ku dhaqan yihiin oo gobollada soomaalida dalkani kenya ay ka mid yihiin haatan deegaanada qaarkood dadka xoolaha waa ay ka baxeen culays dhanka gaajada iyo macaluul fara badanna way soo fuul saartay dowladduna haatan mashruucaasi heer qaran ay ku dhawaaqday wax badan ayuu ka bedeli karaa ayay aaminsan yihiin kenyaanka dalkani kenya ku dhaqan roobabka maysan hoorin guud ahaan saddexdii sana soo dhaafay gobollada waqooyiga ee dadka xoolodhaqatada dalkani kenya ay u badan yihiin ayna ku nool yihiin iyadoo waaxda la socodka iyo maareynta abaaraha horean ay shaacisay in xaaladdu marba marka kasii dambeysay sii adkoon iyo sii adkaan doonto halka waaxda la socodka roobabkana ay shaacisay in bilihii lasoo dhaafay roobabkii la filayay aysan deegaanadani ka horin taasna ay keeni karta khataro culus oo dhanka deegaanka dadka ku dhaqan degmooyinka kala duwan ee gobollada waqooyiga soo food saari karto maxamed faarax shire v o w garisa
markana kusoo dhowaada xubintii dooda gaaban oo uu inala socodsiinayo yaasiin ciise wardheere
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteena dooda gaaban hirshabeelle waxaa la gudagalay marxalad doorasho shalay madaxweynaha maamulka hirshabeelle waxa uu soo saaray liiska musharaxiinta u tartamaysa aqalka sare qaybta hirshabeelle ku matalaysa dowladda federaalka inkastoo musharaxiinta ay ku jiraan dhowr dhallinyaro ah haddaba dhallinyaradu ma lagu tilmaami karaa kuwa kaalin weyn ku leh nidaamka dhismaya waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah shariifo cabdulle ibraahim iyo ruqiyo cabdulle cali waxay labaduba u ololeeyaan in kaalin muuqata ay dhallinyarada ku yeeshaan gobolka shabeellaha dhexe hadalka waxaa ku hormaraya shariifo cabdulle
bismilaah dhallinyarada wax door waa ku leeyihiin dowlada dowladda noo dhisanoo dhammaa dhallinyaro u badan waxaan isleeyahay hadda sidii horeo la ahaan jiray iyo maanta aaday u kala duwan tahay oo annaga dowladda dhammaaba dhallinyaro noo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka markii laga reebo inta kale dhallinyaroay u badan yihiin okay shariif waa mahadsan tahay haye ruqyo
bismillaahi raxmaan iraxiim bismillahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah alxamdulilaah aniga ruqyo ka ahaan waxaan qabaa fikir ah inay ay ku laheen dhallinyarada door ay ku laheen aan qabaa waxaa ugu wacan dhallinyarada sideedaba kow markii la dejinayay qariirada la dejinayay oo dowladda soomaaliya dowladda qaranka ay dejinaysay lama siinin qoondo ayaga u gaar ah sida haweenka inkastoo hadda haweenka markii dhinacooda aad fiirisid ay qondo la siiyey saas ay tahayna qoondadooda lambarkii la siiyey ay helaynin maxaan kuu sheegaa nimanka la yidhaahdo dhallinyarada dhammayr waxba ma haystaan waa ruqiyo waa mahadsan tahay shariifo sidaa maqlaysa ruqiyo waxay leedahay dhallinyarada wax kaalina kuma lahan wax qoondaha looma sameyn adigana waxaa tiri dhallinyarada kaalina ku leeyin haye ha wallaahi say ana ila tahay iyo indhaha caalamkaaba arkaayaba ee guddoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle dhallinyaro waaye maxay ahaato igama dhaga yaro iyada naftirkeedu hadda dad dhallinyaro ahaa aqalka sare hadda la dhisaayo oo hadda la rabo in la dhiso gabdho dhallinyaro ahaa ku jiro wiilal dhallinyaro ahaa ku jiro xildhibaanada anaga hadda oo hirshabeelo oo hadda sana afartan sano dhallinyaray u badan yihiin waana lawada ogyahay haa maya labu qeybaaba dhallinyaro ebo hal u qeybaa odayaale haa wax badanaa isbedelay
okay ruqiy waa maqlaysaa shariif siday leedahay
anigu waxaan leeyahay marka ugu horeysaba in la siiyo qoondo ay ku dagaalamaan dhalinyarada aa muhiim ahayd haddana waxaan leeyahay waxaan doorashooyin ah socdo inayna ku lahayn door ay ku lahayn aan sheega haye shariifo
horta qoondo ka dhawaajisay walaasheey qoondo waxaan loogu samey karin ragga calashaan ninkan rag waaye nin meel walba kasoo dhacsanayo waaye looma samayn karo qof weynba ha ahaado laakiin waxaa xakunka haayo oo madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenka waa rag nin rag ah qoondo in loo samey karina la tahay arintaas qoondo ma suurtagelaysa in loo sameeyo mo hadduu marka sababta loogu sameeyo waxaa waaye gabar waaye hanti ma haysato oo ay ku dagaalanto xataa beelaha ay kasoo jeeda waxeele ay leeyihiin naagaa tahay naga joog waxba nooma qabanaysad marka sidaas darteeda aa loogu ogolaaday in qoonda haween loo siiyo iyaga
haye ruqiyo
in ay tiraahdo waxaa la siiyey waa heleen qoondo iska daaya halaha shaqaynahaba dhallinyarada maasha allah ay dhahoysaa laakiin aniga waxaan qabaa fikir ah in dhallinyarada ay maxaan kuu sheegaa kuwaan shaqada la siiyeyna kuwa iga geeya la yiri oo qabiilka dhibay laakiin kuwii maxaan kuu sheega waxbarashada soo dhameeyey jaamacadaha ka soo baxay fursadna aan la siinin oo weli hadda dowladda iyo maxaan kuu sheegaa meelaha qaarkood ee qabiilka oo ka jiro marka waxaa la rabaa in qabiilka laga baxo la siiyo fursad la siiyo dhallinyarada wax soo baratay dhallinyarada waa dadkii jiilkii bedeli lahaay oo na bedeli lahaay waaye waxaan rabaa in dhallinyarada door la siiyo haddii qolooyinka hadda baarlamaanka baarlamaan badanaa lasoo dhisay dowlad badanaa la dhisay dhowr maraa maxaan kuu sheegaa doorashooyin ay yimaadeen haddii dhallinyarada fursad la siin lahaay isbedel badanaa imaan lahaay laakiin igatuur nabadoonka haduu yiraahdo kan waa idhibay igatuur oo yiraahdo nabadoonada qaarkood xataa nabadoono oo waxaa jira loo hinjibaada haddaa igu soo qori weysa laleeyahay ninkii wax bartay fursad la siimaaya kii wax barana maxaan kuu sheegaa laleeyahay halayga geeyo marka weli maxaan kuu sheega waxaan ku jirnaa dhibaatooyin badanaa jiro dhibaatooyinkaas si aan ugu baxno aan waxaan dhihi lahay dhallinyarada fursad hala siiyo
haye shariifo
horta dhalinyaro wax soo baratay iyo dhalinyaro aan wax soo baranin dadku iskugu jiraan dowladana sideeda banaanba hadda cod oo qof iyo cod ee ma gaarin odayaala wax soo xulo marka maadaama ee odayaal wax soo xulaan odayga qofkii usoo doonto oo dhahaa nabadoonkeygiio meeshaanaan rabaa wax ila xali oo wax la xalinaha maxay ahto qofaan qof wax bartay oo gurigiisa joogo odayga ma raadinaayo oo kaali meelaan kugu qoraa cid isdhehaysa malaha marka
kaalinta dhallinyarada hadda waxaan qabaa aniga haddii fursado la siiyo fursado shaqa la siiyo in ay maxaan kuu sheega wadanka isbedel uu imaanayo hadduu ilaahay raali ka noqdo marka waxaan leeyahay aan ku boorinaa dhallinyarada fursad hala siiyo wadamada maxaan kuu sheega caalamka dhallinyaraha horumarisay annaga marka dhallinyaradeena fursad inaan siino soomaaliya haddaan nahay dhallinyarada fursad aan siino aan ka gudubno waxyaabaha yaryar oo hadda jiro inkastoo wax badan hadda laga gudbiyo oo ilaahay noo nimceeyey laakiin waxaan rabnaa in hadda kadib laga gudbo dhallinyarada fursad la siiyo horumaraan ku tilaabsanaynaa dhallinyarada horumaray maxaan ku sheegaa noo wada hadduu ilaahay raali ka noqdo wadan walba oo horumarayne waxaa horumaraya dhallinyaro nabad odayaal ha ahaado odayaal dhaqan ha ahaado nabadoonada ha ahaadaano aaday dhib wadaan waxaa la rabaa laakiin in ay dhallinyarada fursad ay siiyaan odayaasha maxaan kuu sheegaa dhaqanka ama ogaasyada ama waxaa la rabaa in ay soo xulaan horta dad maxaan kuu sheegaa mutacalimiin ah ama baarlamaan ha ahaado ama meel kale hataa wasaaradaha ha ahaadaano waxaa la rabaa in maxaan kuu sheegaa ay soo xulaan dad tayo leh oo wax bartay in ay soo xulaan lacagna ay ku doorsanin sideeda sanooyinkan dambe waxaa la arkooyaa nin lacag lagu shubaayo oday lacag lagu shubaayo oo laleeyahay kursigaas ana ii xir kursigaas anaa igeyna intaasoo beese ana waa dhiiba beese wax ma tarto laakiin dhallinyarada wax soo baratay albaabada kaa xiri mayso telefoonada kaa dansamayso waxaa la rabaa ninkaad doorato hal mar haddaa kursiga saartid beesaa ku kala qaadateen shalay besna waa meeshuu kaaga tagaa telefoonadiisoo xirinaya danihiisa un raacanaya cid uu wax u qabanaana malaha walaa maxaan kuu sheegaa gobolka oo kasoo jeedo wax u qabanaynin walaa stateka oo kasoo jeedo wax u qabanaynin walaa qoyska oo beriga beeshaas oo ka dhashiyo wax u qabanaynin laysku hallay maayo nin lacag lagu doortay laakiin fursadaha hala siiyo dhallinyarada wax baratay
ugu dambeyn shariifo maxaa la dhihi karaa mustaqbalka dhallinyarada maadaama wadanka uu hadda soo hagaagayo kaalinta ay siyaasadda ku yeelan doonaan maxaa la isdhihi karaa
dhallinyarada ee waxaa waaye dhallinyarada waxaa la rabaa in naftirkooda horta iyagaa ku dambaynaayo oo wax walba horta dhallinyaraa u dambaynayso sidaa maqlay ani horta aadaan u yarahay ma ogi laakiin dhallinyaro inay nabadan iyo waxaan ee keena inaan maqlay oo sheekooyinaan ku maqlaa isral inay isku duubtaan gacnaha isqabsadaano ay hiigsi lahaadaan dhallinyarada naftirkeeda waa laga rabaa dhallinyarada hadday isku duubnaadaan wax walba oo ka hor imaado awood ay ugu gudbaanay yeelanayaan laakiin haddii ay kala daadsan yihiin oo mata faraaruq oo dhexdooda soo galo horumar ma la gaarayaan isleeyahay
haye ruqiyo
horta hadday dhallinyarada ay isku duubnaanin kaalin mugle ay ka qaadanin dhisida dowladda nooc walba haba ahaato waa ku sii juraynaa dhibka aan soo marnay soddonka sano aan soo marnay waa ku sii juraynaa marka hala siiyo dhallinyarada fursadeeda waxaan kusoo celcelinaa dhowr mar hala siiyo fursad haddii ilaah yiraha halka noqdo dhallinyarada
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo magaalada nairobi kusoo diyaariyey barnaamijkaasi ama xubintaasi dooda gaaban
haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii wargeysada waxaa inoo soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo cabdixaafid cawil ismaaciil
meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeeni waxyaabaha ay wargeysadu qoreen haddii ilaahay raalli ka noqdana waxaa idina socodsiinaya falastiin axmed iimaan oo ku sugan washington iyo anigoo cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london aynu ku bilownay falastiin ee wargeyska ka soo baxa dalka turkiga ee dheli sabaax ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeeda oo ahaa madaxweynihii hore ee afghanistan ashraf khani ee dalka ka cararay markii taalibaan qabsatay oo raaligelin siiyey dadweynaha reer afghanistan ashraf khani ayaa cabdixaafidow sheegay in go-aankii uu kaga baxay afghanistan uu ahaa kii ugu adkaa ee uu abid qaato mana jirin ayuu yiri wax kale oo aan samayn karayn khani ayaa sheegay in uu u baxay isaga oo ka cabsaday dhiig ku daata wadooyinka magaalada kabul waxa uuna beeniyey in malaayiin doolar uu dalka kala baxsaday waxaanu intaasii raaciyey inuu u baxay si uu u badbaadiyo kaabuul iyo lixda milyan ee ku nool madaxweynihii hore waxa uu sheegay in ciidamadii ammaanka ee aqalka madaxtooyada ay kula taliyeen inuu dalka ka baxo haddii kale la isku dhammaan doono sidii dagaalkii sokeeye ee ka dhacay dalkaasi sanadadii sagaashamaadkii sida uu qoray wargeysku madaxweynihii cararay ayaa sheegay inuu xooga saari jiray la dagaalanka musuq maasuqa oo dalkaasi aafeeyey waxa uu sheegay in uu dhaxlay dowlad aafowday oo ay adkayd in si deg deg ah wax lagu bedelo waxaanu intaasi raaciyey in isaga iyo qoyskiisu ay soo bandhigi jireen dhaqaalaha ay haystaan dhammaan adduunka aanu haysanay waan iclaamiyey ayuu yidhi waxaanu ku baaqay in guddi madax bannaan oo qaramada midoobay ka socota ay baadhitaan ku samayso dhaqaalihiisa iyo qaabkii uu u sameeyey wargeyska ka soo baxa dalka britain ee the guardian waxa uu warbixin uu daabacay ciwaan uga dhigay xoogaga daalibaan oo mamnuucay dibadbaxyada aanay fasixin ee dalka ka dhacaya go-aankan oo ah kii ugu horreeyay ee kasoo baxa maamulka cusub ee wasiirka arrimaha gudaha daalibaan u magacowday siraajudiin xaqaani ayaa lagu sheegay in aan la ogolayn mudaharaadyo iyo isku imaanshiye aanay dowladdu fasixin oo aan la qaban karin mas-uulkan ayay washington ku eedeysay dembiye la xiriira argagixiso taalibaan ayaa uga digtay dadka doonaya inay dibadbaxaan in marka hore ay helaan fasax haddii kale lala tiigsan doono sharciga ka hor falastiina intii aanay xoogaga taalibaan mamnuucin dibadbaxyada waxaa dhacay dhowr mudaharaad oo ay haween safka hore kaga jireen oo ay iskaga hor yimaadeen dadkii dibadbaxayay iyo dagaalyahanada taalibaan magaalada caasimada ah ee kaabuul dad isugu yimi oo aan badnayn inay dibadbaxaan ayay islamarkiiba xoogaga taalibiin kale eryeen halka magaalada faysabad oo kulaasho waqooyiga bari ee dalkaasi ay ka joojiyeen dad mudaharaadayay kooxdaasi boqolaal qof ayaa salaasadii toddobaadkan isugu soo baxay magaalooyinka kaabuul iyo xeraat laba qof ayaana toogasho lagu dilay cabdixaafida wargeyska kasoo baxay dalka sacuudiga ee sacuudi gazet ayaa daabacay warbixin la yaab leh warbixintan uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa labaiyo labaatan qof oo sacuudiyiina oo la xiray kadib markii ay ka joojiyeen wadaad imaam ah in uu salaadii jimcaha khudbad akhriyo dadkana tujiyo maxkamadda dembiyada ee magaalada taa'if ayaa xabsi u jirtay labaiyo labaatan nin oo is-hortaagay in imaamku uu galo masaajidka jimcihii aynu soo dhaafnay sagaal iyo toban ka mida ayay maxkamaddu ku xukuntay midkiiba bil xarig ah iyo ganaax laba kun oo riyaal ah halka saddex ka mid ahna la xiray midkiiba toban caanomaal maxkamadda ayaa dembigan ku heshan raggan kadib markii ay markhaati ku fureen rag halkaasi joogay lana daawaday muuqaal markaasi la duubay muuqaalada waxaa ka muuqda dadkan dembiga lagu helay oo albaabka ka xiray imaamka una diiday inuu masaajidka galo raggan ayaa ku andacooday in dadka masaajidkaasi ku dukada aanay doonaynin inuu imaamkaasi dujiyo khudbadda jimcahana uu akhriyo intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenii wargeysyadu waxyaabaha ay qoreen falastiin axmed iimaan oo joogta washington iyo anigoo cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayna haddii ilaahay raalli ka noqdo aniga iyo falastiinba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
aad ay u mahadsanyihiin falastiin axmed iimaan iyo cabdixaafid cawil ismaaciil oo barnaamijkaasi wargeysyada nala socodsiinayay haatana dhegaystayaal aynu u leexanno dhinacii heesaha dabacsan
idaacaddeenii caawana waa naga intaa dhegaystayaal waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo
ubxsoo udgaaya iyo munfaroobaad iintahe